aroor suuban dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax arbacaa bisha oktoobar oo toddobiyo toban sannadka laba kun iyo sideediyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda saakana waxaa idin hayaa jaamac bulla jaamac iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo oo sacuudiga u tegay arrin saxabi jamaal khashokhi la xidhiirta xoqoyaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka meg bombeo ayaa si adag u sheegay xidhiirka xukuumadaha washington iyo riyaad inuu yahay mid adag oo ku dhisan danaha labada dal
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweyne donald trump iyo raadka uu ku leeyahay doorashada xilliga dhexe ee ay saddexda toddobaad inaga xigto sidoo kale caymiska baabuurta oo culays badan ku haya qaar ka mida dadka reer trona ee dalka kanada xubintii ciyaaraha ayaa iyaduna aan meesha ka maqnayn marka horese warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhaliilay eedayn taas soo kordhaysa ee sacuudi carabiya lagu eedaynayo waryihii la waaye ee jamaal khashogji madaxweynaha oreysis iyo wakaaladda wararka ee associated press ayaa shalay sheegay in aad dembiile ahayn ilaa iyo inta dembiga laga xaqiijinayo isagoo u duurxulaya dalka sacuudiga ee ciqaabta lala doonayo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arrinta sacuudiga lagu eedeynayo wariyihii boqortooyada mucaaradka ku ahaa ee la waayay lababa toddobaad ka hor markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul waxa uu barbar dhigay eedeymihii iskudayga kufsi ee la xiriiray ee lagu soo eedeeyey garsoorihii uu u doortay maxkamadda sare ee maraykanka bret cavana taasoo warbaahinta caalamku ay muddo haysay waraysigan ayaa la sii daayey kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo uu la kulmay boqorka sacuudiga salmaan ibn cabdilcasiis iyo dhexal sugaha maxamed bin salmaan wasiirka ayaa madaxda sacuudiga kala hadlay arrinta weriye jamaal khashokji
sarkaal sare oo maraykana ayaa madaxda caalamka uga digay in aysan ku qaldamin guulaha laga gaaray dagaalka lagula jira jabhadda dowladda islaamiga ah iyo argagixisada kale madaxa baanduulayaasha jenaraal joseph danford ayaa ku tilmaamay guulaha laga gaaray dagaalka jabhadda dowladda islaamiga ah ee ciraaq iyo siriya mid dhiirigelin ah balse ku booriyey isbahaysiga maraykanka inay sii wadaan culayska ay ku hayaan jabhaddan iyo ururada kale ee argagixisada ah jenaraalkan oo kula hadlayay saraakiil badan duleedka washington ayaa sheegay in khatarta ugu badan ay wajahayaan ay tahay iska isku qanacsanaanta ay ka qaadeen guulaha ay gaareen jenaraal joseph danford ayaa sheegay in iyada oo qalad loo fahmo guusha ay abuuri karto madaxda oo diiradda ka qaada dagaalka iyaga oo u sii jeesanaya caqabadaha kale ee caalamka ka jira
subax wanaagsan markala dhegeysta lamaantiin balkad wararkaasi ka dhegeysanaysaana waa v o a washington weli waxaa socda dadaalada lagu xaqiijinaya sidoo u dhacay falka hadda lagu wada qanacsan yahay in lagu dilay wariyihii dalka sacuudiga u dhashay jamaal khashokji oo lagu tuhunsan yahay in dowladda sacuudiga oo uu mucaarad ku ahaa ay dilkiisa ka dambeysay kadib markii uu tagay qunsuliyadda uu dalkaasi ku leeyahy magaalada istanbul ee dalka turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa dalkaasi sacuudiga arrimahaasi u tegey haddaba socdaalka wasiirka iyo wararka la xidhiidha waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o eda ee bariga dhexe xuseen cusmaan saxnuuni waxaa isa soo taraya cadaadiska boqortooyada sacuudi arabiya lagu saarayo meesha uu ku dambeeyo saxafiga reer sacuudiga ee jamaal khashukji kadib markii uu xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka uu kulamo la qaatay boqor salmaanka dalkaasi iyo dhexal sugihiisa maxamed bin salmaan wiilka iska leh dhaxalka boqortooyada sacuudi arabiya oo kulan la qaatay xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka meg bombeo ayaa si adag u sheegay xiriirka xukuumadaha washington iyo riyaad inuu yahay mid adag oo ku dhisan danaha labada dal xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo dalkaasi sacuudi arabiya u tegay kiiska wariyey jamaal khashuqji oo la la-yahay ilaa iyo hadda ayaa dhexal sugaha dalkaasi ay ka wada hadleen arrimo la xiriira baaritaanka wariyaha reer sacuudiga ee lagu waayey gudaha dalkaasi turkiga maxamed bin salmaan iyo master mike bombeo ayaa sidoo kale ka wada xaajooday xiriirka labada dowladood iyo xiisadaha ka alowsan mandiqada bariga dhexe xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa tibaaxay xukuumadda riyaad inay wacad ku martay inay si caddaan ah loo baarayo kiiska wariyaha u dhashay dalkeeda boqorka dalka sacuudi arabiya salmaan bin cabdulcasiis oo khasriga yamaama ee magaalada riyaad ku qaabilay maalintii shalay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa si gaar ah uga wada hadlay xaaladda wariye jamaal khashuqji iyo arrimo kale oo la xiriira xoojinta xiriirka dalalka maraykanka iyo sacuudi arabiya xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda washington ayaa uga mahad celiyey boqor salmaanka sacuudi arabiya sida xukuumadda riyaad ay uga go-an tahay in si hufan loo baaro kiiska wariyaha lagu la-yahay dalka turkiga ee jamaal khashuqji wariyaha reer sacuudi arabiya ayaa la la-yahay meel uu jaan iyo cirib dhigay laba asbuuc ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul qaar ka mid ah warbaahinta turkiga iyo madaxda ka tirsan dalkaasi ayaa rumaysan jamaal khashuqji inay dileen mukhaabaraadka dalka sacuudi arabiya laakiin waxaa arrintaasi si weyn u beeniyey xukuumadda riyaad booliska turkiga ayaa baaritaano ku sameeyey qunsuliyadda sacuudiga ay ku leeyihiin dalkaasi iyo weliba guriga uu degan yahay qunsulka xukuumadda riyaad u fadhiya magaalada istanbul wakaaladda wararka ee a b ayaa sheegtay baaritaanka ay sameeyeen booliska turkiga inay heleen cadeymo muujinaya in jamaal khashuqji lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ay ku leeyihiin dalkaasi laakiin ilaa iyo hadda ma jiraan warar rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda ankara dowladda sacuudi arabiya ayaa horey u beenisay inay jiraan warar ka sheegaya in wariyaha u dhashay dalkaasi lagu dilay qunsuliyadda ay ku leedahay dalkaasi turkiga arrimahan ayaa imaanaya xili hay-adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ay ugu baaqday xukuumadaha ankara iyo riyaad inay si hufan u baaraan kiiska saxafiga jamaal khashuqji ee lagu laayahay dalkaasi turkiga xuseen saxnuuni v o a kahira
saddex toddobaad ka hor doorashadii xilliga dhexe ee maraykanka aad bay u adag tahay in la helo wax ay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu isku raacsan yihiin hase yeeshee hal qodob oo labada dhinac ay ka midaysan yihiin ayaa ah in madaxweyne donald trump uu xudun u yahay doorashada oo go'aamin doonto cidda hoggaanka u qabanaysa aqalka koongareeska labada sane ee soo socota wariyaha v o eda jim molini ayaa warbixintan diyaariyey maxamed cabdisandheere ayaa inoo soo koobaya madaxweyne trump doorashada xilliga dhexe ee sanadkani waxay u tahay arrin isaga taabanaysa All of this extraordinary progress is at stake. It is at stake. I'm not on the ballot, but in a waxyaabahan wanaagsan oo dhammi khatar bay ku jiraan aniga la iima codaynayo laakiinse sida runta ah aniga ayaa cod la ii qaadayaa markaa fadlan baxa oo soo codeeya si kasta oo trump uu u dhiirageliya taageerayaashiisa dhabta ah waxa uu sidoo kale xamaasad gelinayaa kuwa isaga dhaleeciyay sida jenny hens oo ka mid ah dad madaxweynaha ku dibadbaxayey
waxaa jirta iska caabin muuqata oo madaxweynaha lagu hayo kaas oo u dhaqmaya sidii inuu sharciga ka sarreeyo trump waxa uu xudunyahay doorashada sannadkan sida uu sheegayo david barker oo ka tirsan american university Yes, Democrats from, you know, the day after the election in 2016 have been uh, waiting for this day, uh, and it's all about Trump.
haa dimuqraadiyiintu maalintii ka dambaysay doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii waxay sugayeen imaanshaha maanta arrin oo dhammina waa trump trump taas wuu soo dhoweeyey waxa uu doonayaa in wax walba ay isaga ku saabsanaadaan madaxweyne trump waxa uu abuuray dareen uu doorashada koongareeska kaga dhigay tu dalka oo dhan gaarta sida ay qabto lara brown oo ka tirsan jaamacadda george washington It really is now all national, and everyone is kind of looking at this as either a referendum for or against.
runtii hadda the dalka oo president dhan bay and gaartay his qof party.
walbana waxa uu u arkaa afti madaxweynaha loo qaadayo ama mid isaga iyo xisbigiisa lagaga soo horjeedo marka la eega madaxweynaha iyo dadka aadka u taageera arrintu waa mid macno samaynaysa sida uu qabay steve bannon oo hore istaraatiijiyadda ugu qaabilsanaa madaxweyne trump I think if you make this a national referendum and nationalize this election on the success of President Trump's program, it's a clear winner. And I waxay think ila the tahay Democrats get haddii arrintan laga dhigo afti qaran oo madaxweynaha loo qaadayo way iska caddahay qofka ay guusha raacayso waxayna ila tahay in dimuqraadiyiinta laga adkaan doono hase yeeshee qaar kale ayaa arrintan ka shakisan sida michael steele oo horay guddoomiye ugu soo ahaa xisbiga jamhuuriga All right, fine. You want it to be about you? Well, every candidate on the ballot now has to account for your behavior, has to account for your tweets.
waa hagaag waxaad doonaysaa in arrintu ay adiga ku saabsanaato marka waa in musharax kastaa uu mas-uul ka ahaado habdhaqankaaga waa inuu mas-uul ka ahaado fariimahaaga twitterka trump sida muuqata waxaa ku soo bixi doona dimuqraadi badan oo doorashada ka codaynaya sida uu qabadhaaj robertsburg oo ah dimuqraadi gobolka maryland laga soo doorto when all you do is care about yourself and not about people and not about people what they need not about your seniors needing medical care and you just want to look good and knock them out which is which is happening this is this is hurting.
marka This is why hawshaada I oo think a lot dhammi of ay people- noqoto adiga un oo aadan dadka dan ka lahayn waxay doonayaan aadan dan ka lahayn sida dadka waayeelka ah oo caafimaadka u baahan waa arrin dhaawac kuu keenaysa waxayna ila tahay waa sababta dad badani ay u soo bixi doonaan oo ay u codayn doonaan hase yeeshee madaxweynaha ayaan isagu u muuqanin nin walwalsan isaga oo door bida inuu isu soo baxyo sameeyo sida uu sheegayo frank newport oo ka tirsan hay-adda gaalub ee ra'yi ururinta dadka samaysa he's kind of given up on attempting to broaden his appeal, it looks like. It fits more with his style. He has a very, as we all know, a very combative style. Uh, he likes to have enemies because that gives him somebody to fight against. So it would be hard for a president.
si like Trump ahaan anyhow to uu ka probably quustay try to broaden.
iskudaygiisa ahaa inuu ballaariyo sida uu dadka ugu cuntamo waa nin diriir ku jira waxa uu jecel yahay inuu cadow yeesho markaa way ku adag tahay in madaxweyne sida trump oo kale uu ballaariyo dadka ay siyaasaddiisu u cuntami karto magaca donald trump kuma jiro kuwa loo codaynayo lixda bisha nofembar hase yeeshee natiijooyinka ka soo baxa waxay go'aamin karaan mustaqbalka madaxweynenimadiisa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisadheere oo inoo soo jeedinayay warbixintii jim maloni
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin balkad weli nagala socotaan waa v o a washington dadka ku nool xaafada ku yaala magaalada toronto iyo hareeraheeda waa dalka kanada ayaa waxay ka cabanayaan qiimaha sarreeya ee caymiska baabuurta ay wataan iyadoo hadda uu jiro qorsho arrintaasi waa qorshe arrintaasi wax lagaga qabanayo wariyaha v o eda kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada toronto inooga soo diray caymiska oo qaali ah ayaa waxa uu sababay inaan qaadan waayo gaari anigoo xataa muddo ku nool waddankan xataa xilliyada qaboobaha waa mid ka mida boqolaal kun oo qof oo in muddo ah ka cabanayay lacagaha caymiska gawaarida taasoo hadda u muuqata mid xalkeedu uu dhow yahay in gaarigaaga aad geliso caymis oo bil walba aad dhiibto lacag waa mid qasab ah dalal badan oo kanadana ay ka mid tahay laakiin dhibaatada jirta ayaa ah in lacagahaasi ay kala badan yihiin idinkoo weliba iskula nool hal magaalo sababtuna ma ahan in gaarigaagu uu yahay mid duqa ama horay aad u gashay dembiyo la xiriira wadida gaadiidka xildhibaano ka tirsan gobolka ontario ee xisbiga mucaaradka n d p iyo xisbiga haya talada ee p c ayaa baarlamanka gobolkan u gudbiyey sharci qabyo ah oo u baahan doona in loo codeeyo sharcigaas ayaa ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku aadan dhinaca caymiska gawaarida faysal xasan oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga mucaaradka n d b ee gobolkan ontario lagana soo doorto xaafadda york south weston oo ka mid ah xaafadaha dadku ay ku dhiban yihiin caymiska gawaarida ayaa marka hore v o e da u sharaxaya soo jeedinta ay horgeeyeen baarlamanka biilkani wuxuu ku saabsan yahay saba socoto waa auto insurance-ka ama wax afka soomaaliga lagu yidhaahda waxa weeyaan in gawaarida caymis loo sameeyo dhibaatada ugu weynay taagan waxa weeyaan caymiska gobolku kuma salaysna qofka darawalka ah iyo taariikhdiisa darawalnimo laakiin si daro dowladihii hore ee gobolka ka jiray waxa ay keeneen sharci ah in xaafada qaarkood midabta koor lagu saleeyo ku saabsan postal codeka postal codeka waxa weeyaan nambaro gaara oo xaafadaha loo sameeyey xaafadaha ay ku badan yihiin dadka laga tirada badan yahay dadka maaragtay saboolka ah dadka maaragtay xoog maalatada ah in markaas caymis ka gedisan xaafadaha kale lagula dhaqmo taasoo markaa micnaheedu uu yahay lacag aada iyo aada u fara badan inay ku bixiyaan caymiska ay gelinayaan gawaadhida ay wataan haddaba dad badan ayay dhibaato ku haysaa arrinkan ku aadan lacagaha caymiska gawaarida waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi anigoo ah magacayga daahir axmed maxamuud caymiska oo qaali ah ayaa waxa uu sababay inaan qaadan waayo gaari anigoo xataa muddo ku nool waddankan xataa xilliyada qaboobaha tusaale haddii aan gaari soo iibsado waxay dhacaysaa in gaarigeyga oo kale qofka haysta oo xaafad kale ku nool in lacagta aniga laga qaadayo ay ka badan tahay lacagta asiga uu dhiibayo oo uu dhiibaya inshuransiga marka hadda haddii maaragtay ololaha ay wadaan xildhibaanada haddii lagu guuleysto waxaan u malaynayaa inaynu faa'iida ka heli doono abdishii cabdulaahi waa lahaa magaceyga run ahaantii dhibaatada nagu haysa waxay tahay hadda meeshaan ku noolnahay koorkeeda oo kale iyo gaariga aan wato ilaa hadduu ku roon yahay meelaha kale marka la firiyo downtownka aniga ka qaalisan aad baan ugu qaalisanahay sida weston lawrence jenior finki meeshaan ku noolahay aad bay qaali u tahay marka laakiin xaafadaha kale oo sida downtownka kale way naga raqiisan yihiin annagoo hadda isku gaari wadano isku moodhal wadano ayay naga raqiisan yihiin marka taas dhibaata aada micnihii na taabanaysa waayo run ahaantii shaqooyinka micnihii aad baan u shaqeynaa si aan u kabno micnihii insaa lacagtaa u bixino waxaan shaqeynaa a lot of hour marka dhibaatana waxa waaye dhibaatana micnihii aana saameynaysa dadka qaar ayaa isweydiinaya suuragalnimada in laba qof oo gawaari isku mid a haysta islamarkaana iskula nool hal magaalo ay ku kala badnaadaan bixinta caymiska gawaarida waatan ayaan yuusuf oo ka shaqaysa arrimaha bulshada oo aan weydiiyey su-aashaasi waxaa u maleynaa aniga inay inshoranska fiirinoyiin eeryada inshoranska waa horuu qaaliyeeyey xaafadaha ay ku badan yihiin xaditaanka baabuurta xaafadaha ay ku badan yihiin rabshada xaafadaha ay ku badan yihiin traafikada xaafadaha ay ku badan yihiin baabuurta banaanka yaallo in la jijibiyo la xagto ama taayarada dhibaato looga geysto ama la jijibiyo wax laga xado marka xaafadaha qaarkoodna waxawaaye inshoranska high waaye waxayna u badan tahay maxaan ku xaafadaha aan ku sheegay oo kaleymkooda haa yahay xildhibaan faysal xasan xilligii uu ku jiray ololaha doorashada waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd inuu u istaagi doono sidii wax looga qaban lahaa arrinkan ku aadan caymiska gawaarida maadaama hadda xisbigooda mucaaradka iyo kan haya talada ay isla wadaan arrinkan ayaan weydiiyey haddii lagu guuleysto waxay uga dhigan tahay dadka ku nool xaafadiisa daban wax weyn bay uga dhiman tahay maxaa yeelay waxay noqonaysaa mid maaragtay dhaqaalo jeebkooda soo geliya waxaa laga yaabaa gaariga dadka qaarkood inay maaragtay shan boqol lix boqol bishii ay ku wadaan inay markaa lacagtoodii ay qaar ay maaragtay usoo noqoto oo ay qutiloonkooda ku maamushaan waxay igu noqonaysaa inay tahay wax wanaagsan loo baahanya in la sameeyo xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen nuur xaaji dhegeystayaal haddana aanu jalleecno kaalintii ciyaaraha maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saakiya caalamka xubintaasi ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo dhowra ay ka mid yihiin horyaalka qaramada yurub israabraabkii koobka afrika iyo ciyaaraha kubadda koleyga ee dalka maraykanka waxaana ila falanqeynaya maxamuud mascade oo ku sugan magaalada minneaboles ee gobolka minnesota maxamuud marka hore soo dhowow haddii aynu ku bilowno horyaalada qaaradda yurub ciyaaro xiisa badan ayaa dhacay ciyaarta aan tilmaami karnaana se ila tahay waa ciyaar ciyaar dhex martay jarmalka iyo faransiiska aad iyo aad kulankaas baa ugu xiiso badnaa oo dabcan indhaha caalamkuna ay aad u egeeyeen waayo waxa uu ahaa kulan natiijadiisu ay isku xiran tahay maadaama jarmalka toddobaadkan bartamihiisii laga soo badiyey islamarkaasina groupkan jarmalka iyo faransiiska iyo holland ay wada yihiin oo saddexdaasi kooxood ay ku wada jiraan waxay ahayd marka jarmalku ilaa iyo hadda kulannama aanu badin marka kulankan aad baa looga dhursugayey natiijada ka imaan karta culeys fara badanna macalinka jarmalka iyo xulkiisa qaranka warbaahinta wadankooda iyo taageerayaasha ayuu kaga imaanaya iyadoo taasi ay jirto ciyaartu markay bilaabatay jarmalku hal gool ayay dhaliyeen laakiin faransiisku way ka daba keeneen laba gool iyo hal ayaa lagaga badiyay ciyaaryahan grishman ayaa labada goolba u dhaliyay xulka qaranka ee faransiiska sandherow koobkan waa koob cusub oo la yidhaahdo uefa nations league islamarkaasina loo qeybiyey afar qaybood ayaa qeybtiiba waxay ka kooban tahay afar group islamarkaasina waxaa dhacaya oo halkan ka imaanaya waxay tahay groupka ugu sarreeya oo eeda ayaa kan ugu mudan oo ah midka kooxuhu usoo gudbayaan haddii marka groupkaasi ee qeybta aad kaga jirto kaalinta ugu hooseysa aad ka gasho waxaad ku noqonaysaa qeybta b marka jarmalku haddii kulanka ugu harsan groupkan oo ay la ciyaarayaan holland aanay ka badinin weliba goolal badan aanay ku badinin waxaa suuragala in uu markaasi qeybta dambe isaga ka hoosey gurubyada uu ku noqdo gurubyada qofka ugu sarreeya ayaa isagu markaa kor usoo bixi doona marka waxaa loo sameeyey qaab ah sida horyaalada qaaradda yurub oo kaleo seri b da iyo seri c da iyo seri a da ay leeyihiin marka jarmalka aad baa loogu cabsi qabaa in wejigabax fara badan uu halkan kala kulmo tan iyo siday kaga yimaadeen koobkii adduunkana waxaad moodaa sandhero in jarmalku ay hoos u dhac mooyaane wax horu kaca aanay samaynaynin dhinaca kale koobkii adduunka markuu socday qaabkay uga soo hareen waxaa inta badan warbaahinta iyo taageerayaashu ay aada u dhaliilayeen ciyaaryahanka nambarka tobnaad u qaadanaya mazad uzil isaguna caro uu qabo darteed waa isagii iska casilay xulka qaranka marka waxaa hadda la isweydiinayaa jarmalku yaa kaloo ay ku gamban doonaan maadaama uzilna meesha uu ka baxay guuldaradii iyo natiijooyinkiina natiijooyin wanaagsan aanay helayno guuldaradii weli ay sii socoto marka hadda waxaa la isweydiinayaa macalinkani miyuu yahay macalin shaxdiisii ciyaareed la fahmay ma muddo intee leg buu qaranka lasii joogi doonaa marka arrimahaas oo buuqa faraha badan ayaa jarmalku furan waxaaba suuragala in aanu sii cimriyin macalinkan oo shaqada laga eriyo waan gartay haddaynu maxamuud u gudbino dhinacaas iyo qaaradda africa waxaa socday sreebreebkii kooxaha amaba qaramada africa oo dabcan loo xusul duubayo in qaran walba usoo baxo tartanka qaramada africa ee dhici doona sanadka soo socdee laba kun iyo sagaaliyo tobanka ka dhici doona dalka cameroon ilaa iminka waxaa soo gudbaa la yidhi wadamo dhowra bal wadamada soo gudbay iyo kuwa rajada leh sandherow ilaahay hadda waxaa soo gudbay wadamada tunisia senegal iyo masar kuwo badanna dabcan weli kalama caddo siday usoo bixi doonaan laakiin waxaa xusid mudan wadamadaa soo gudbay inuu ku jiro wadanka ama jasiiradan la yidhahdo madagaskar madagaskar waa markii ugu horeysay ee sandherow oo isoo gudbayso amaba ay usoo baxayso ciyaaraha kama dambaysta ah ee koobka qaramada africa sidoo kale inta hadda isreereebku uu socday oo wadamadu u xafiiltamayeen soo bixitaanka waxay sidoo kale noqotay kooxdii ugu horeysay ee soo gudubta marka dabcan koobkan xiisihiisa ayuu yeelan doonaa waxa ayna madagaskar muujinaysaa in dal yar inkastoo ay tahay haddana in heerka kubaddeeda cagtu uu meeshii uu joogay ka sare maray dhinaca kale waxaa xusid mudan koobka qaramada africa markii hore waxaa l waxaa soo gudbi jiray lix iyo toban dal hadda waa la ballaariyey koobka oo ilaa iyo labiyo toban gruub ayaa laga dhigay oo gruubkiiba laba koox ay kasoo baxayso waxaa halkaasi iskugu imaanaya wadamo kale oo badan oo aan horay koobkan uga soo gudbi jirin ama uga soo bixi jirin inay soo gudbaan waxyaabaha xusida mudan waxaa kamid a isreereebkan oo kale wadamada ku jira waxaa kamid a wadanka south sudan oo isagu ciyaaraha isreereebka ku jira marka wuxuu noqon doonaa koob xiisihiisa leh kooxuhu ay badan yihiin islamarkaasina kooxa fara badan ay isku tijaabin doonaan waan gartay haddii aynu ugu dambeyntii eegno dalkan maraykanka iyo ciyaarta kubadda koleyga ciyaarihii baa bilaabmay baa layidhi waan ognahay guusha sanadkii hore waxaa ama tartankii hore waxaa qaaday kooxda golden state warriors ee gobolka california sidee wax u bilaabmeen habeenkii xalay ah aad iyo aad laba kulan ayaa la ciyaaray hadda mid kamid ihi weli wuu socdaa ma aanu dhammaanin oo kooxda golden state warriors iyo oklahoma city tender ayuu dhex maraya caawan halkaasi waxaa lagu guddoonsiiyey ciyaaryahanada golden state faratigii dahabka ahaa oo ay koobka markay kooxdu qaado habeenka ugu horey ciyaaraha xilli ciyaaradka dambe ku firmayo ciyaartooyda la siiyo kulanka laakiin si soo gabagaboobay oo ciyaar wacdara leh lasoo bandhigay waxay tahay labada kooxood ee boston celtics iyo philadelphia seven sixers oo laleeyahay waa labada kooxood oo la filayo inay ciyaarta kama dambaystahay dhinaca bariga iskagu soo bixi doonaan ayaa kulmay guriga boston baa lagu ciyaaro dabcan ciyaaryahaano ka dhaawacnaa sanadkii hore ay dhaawaca kaga soo noqdeen sida ciyaareenka howard iyo ervin labadooduna way ciyaareen waxayna kaga badiyeen philadelphia boqol iyo shan iyo siddeetan iyo toddoba oo guushu ay boston ku raacday marka kulankaasi ayaa dhacay waxaana muuqataa sandero in boston ay xilli ciyaareedkan dhinaca bariga wacdaro dhigi doonto maadaama ciyaaryahan lebron james isagu dhinacaasi wacdaro ku haystay inuu dhinaca kale ee galbeedka usoo gudbo lakers kusoo biiray isaguna koley dabcan kulamada soo socda ayuu kooxdaysa u safan doonaa waan gartay aad baad u mahadsan tahay maxamuud masaxdoona la socodsiinayey ciyaarihii ugu dambeeyey ee qaaradda yurub africa iyo tartanka kubadda koleyga ee dalka maraykanka maxamuud aad baad u mahadsan tahay adigaa mudan maxamed dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa xubintaasi ciyaaraha intaynu dib ugu dambe u kulmi doono waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandheere iyo maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aanu ku dayno aad ayay labaduba u mahadsan yihiine waa dhankii heesaha waan digdoonahay iyo fanaanka cabdidiini
heestaasi iyo fanaanka cabdidiini waxaan ku soo gebagabeynaa idaacaddaydii saakii caalamka inta haddii la idhaahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi jaamac bulle jaamac iyo bashiir abi karo idinle sidaas iyo arooriyo suuban
Kalka ay la doonto, waa iga